halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad si toosa nooga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee hir iyo hirarhka efemyada geeska africa iyo weliba qaybta internetka ee v o a somaly com
subax wanaagsan dhegaystayaal waa jimce afar iyo labaatanka bisha februari sanadka labada kun iyo toddobiyo tobanka idaacaddeenna saakiya caalamkana ah waxaa idiin soo jeedinaya aniga waa sahre ciidla nuur iyo jaamac buule jaamac
abaarta dalkaoo dhan bay ka jirtaa shan iyo toban tuulo oo degmadan bacadweyne hoos timaada waxaa ka jira biyo la'aan gaadhay heerkii ugu xumaa saamaysay dadka iyo dunyadaba kaasi waxa uu ahaa axmed ciise maxamuud oo ka warramaya sida ay abaartu u saamaysay gobolka mudug ee bartamaha soomaaliya qodobada kale aan idaacadda idiinku haynana waxaa ka mida barnaamijkii amuuraha islaamka wararkii ugu dambeeyey ee dhinaca ciyaaraha qodobadaasi iyo kuwo kaleba waxaad ku dhagaysan doontaan idaacadda iyada marka horese warkii caalamka
walaaca ku aadan siyaasadda cusub ee dowladda maraykanka ee ku aadan mexico oo ay ugu horeeyaan derbiga laga dhisayo xuduudka labada dal ay wadaagaan iyo musaafiriinta ay dowladda mexico la wadaagtay ayay dowladda mexico la wadaagtay laba xogaya oo maraykan ah oo ku sugan dalkaasi mexico xaadirkan wasiirka arrimaha gudaha ee mexico miguel angelo osoria ayaa sheegay inaysan laba qabin aan ku celiya dhegaystayaale ayaa sheegay inaysan la qabin go'aamada ay gaarayaan dowladda maraykanka dhanka kale xogayaha arrimaha dibadda ee mexico louis fadegera caso ayaa ku daray inuu walaac iyo dulqaad la-aanba ay ka jiraan dareenka dadka reer mexico hadalladan ayaa madaxda mexico jeediyeen xilli ay socdeen shirar ay la wahaayeen xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka rex tylerson iyo xogayaha wasaaradda amniga john kelly labadan mudane ee maraykanka ayaa ka soo muuqday war-saxaafadeed si wadajir ah ay ula qabteen dhiggooda balse aan wax su'aalo ah uga jawaabin suxufiyiintii goobtaas ku sugnayd dowladda ciraaq ayaa sheegtay in shalay ciidamadooda oo taageero ka helaya kuwa maraykanku ay la wareegeen garoonka diyaaradaha ee magaalada moosul oo ay gacanta ku hayeen ururka isis tan iyo sanadkii labadii kun iyo afar iyo tobankii muuqaal aada u gaaban oo lagu baahiyey telefishinka ay maamusho dowladda ciraaq ayaa muujinayey gacan ku haynta garoonkaasi ee ciidamada booliiska iyo kuwa milatariga oo isku jira ciidamada xooga ee dalka ciraaq ayaa xadii qaaday duulaan ay ku doonayaan in ay ku qabsadaan daanta galbeed ee magaalada labaad ee dalkaasi ugu weyn ee moosil kadib markii ay sheegeen in ay gacanta ku dhigeen bariga magaaladaasi bishii janawari ayna dhaaftay genaraal reid shaakir ayaa sheegay in ciidamada ciraaq oo ay taageerayaan diyaaradaha aanay cidino wadin ee maraykanka ee daroniska loo yaqaanaa ay dhowr jiho kaga yimaadeen garoonka diyaaradaha ugu horreyntiina ciidamada ciraaq ayaa sheegay inaanay wax iska horimaada kala kulmin balse markii dambe ayay weeraro amaba wax iska caabina ay maqleen
aroor wanaagsan dhegaystayaal halka aad nagala socotaanna waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington laba xilli roobaad oo ay dadka soomaaliyeed u barteen inuu cirku u do-o islamarkaana ay ka faa'iidaystaan dalagga beeraha xooluhuna ay helaan calaf ay ku noolaadaan ayaa baaqday amaba dib u dhacay gobollo badan oo ka mid ah soomaaliya biyo iyo baadla-aan ayaa isugu biirsatay malaayiin soomaali ah waxaana ka dhashay macaluul iyo nafaqa darro qaramada midoobay iyo waddamo ku yaala geeska afrikaba ay ka digayaan khatarta ka soo bixi karta idaacadda v o a ayaa dhowaanahanba idiin soo gudbinaysay warbixinno iyo waraysiyo ku saabsan xaaladda abaarta saakana waxaannu eegaynaa deegaanada hoos yimaada gobolka mudug wariyaha v o eda jacfar kukaay ayaa qadka telefoonka kula xidhiiray axmed ciise maxamuud oo ku sugan deegaanada ku yaala koonfurta mudug
jacfarow run ahaantii hadda waxaan ku suganahay degmada bacadweyne ee koonfurta gobolka mudug run ahaantii degmadaas waxaa ka jira abaar dee abaarta dalkaoo dhan bay ka jirtaa shan iyo toban tuulo oo degmadan bacadweyne hoos timaada waxaa ka jira biyo la-aan gaadhay heerkii ugu xumaa saamaysay dadka iyo dunyadaba waxaa ka mid ah tuulada la yidhaahdo baraaga ciise ama kalabayr waxaa ka mid a jiic dheere waxaa ka mid a shabeellow laaska camay laba ceel cimaamad intaasoo dhan waa tuulooyin waaweyn magaalooyin waaweyn waxaa ka jira biyo la-aan gaadhay heerkii ugu xumaa oo aysan abid gaarin waxay ka dhalatay abaarta ayay ka dhalatay biyo la-aan weeye baad iyo biyo midna ma jiraan waxaa xoolihii la baabi'een waa baad la-aan iyo biyo la-aan meel maanta intaasi taallana hadda waa ku yar yihiin dhulkan waxaa ugu daran waa biyo la-aanta marka xooluhu waa baaba-aan hadda safar aan kusoo mara tuulooyin dhowr ah waxaan kusoo ark waxaad arkaysaa xoolaha oo baaba oo waddada daanteeda daadsan xoolihii dadka qaar hadda tuulooyinka jiic dheere iyo shabeellow waxaa la ii sheegay in xoolihii badi uba baabi-eenba siiba tuulada leeraa jiic dheere tuuladaas waxaa la ii sheegay in xoolihiiba ay dhaafeen dadkaas tuulooyinkaas hadda aad magacowday biyo la-aanta xooggani ay ka jirto markii hore sidee iyo halkee bay biyaha ka heli jireen walaalow waxay ka heli jireen barkado iyo baco iyo meelaha biyaha lagu kaydso ayay biyaha ka cabi jireen xilligan oo kalena haddee mar horeyba dhammaadeen barkadihii waa iska qallalan yihiin xitaa kuwo ayaa jajabay oo abaarta daraaddeed la qarxay marka barkadahaas ayay cabi jireen marka run ahaantii jacfarow xaaladda abaartu hadda waxay maraysaa eerkii ugu xumeed waayahay sawir iga sii bal ee dadka iyo duunyada ee ku dhaqan eetuulooyinkaas ee cabashadu ay ka imanayso ee qaabka ay yihiin iyo noloshoodu nooca ay tahay xilliga hadda la joogo run ahaantii waa dad xoolihii inta dhaafeen maalin walba u hayaamaya magaalo iska socda waddooyinka markaad baabuurta ku maraysa waxaad arkaysaa reero inta xoolihii dhaafeen tuulooyinka u socda iyo magaalooyinka biyo ma haystaan baad awaluusan jirin marka jacfarow runtii xaaladda haddii aan soo koobo subax walba toban baa baktida ariga ninkii konton u haray subax walba shan lix toddoba meelahaas baa baktisa marka waxaan kaloo rabaa inaan kuu sheego jacfarow waxaa kaloo jira guddi loo magacaabay abaaraha oo galmudug waxay noo sheegeen in ay mataqaanaa degmada bacad weyne iyo shan iyo tobanka tuulo oo hoos timaadaaba ay leeyihiin lacag kun iyo shan boqol oo doolar ah waxaa naloo sheegay degmooyinka in loogu talagalay degmo kasta saddex iyo toban kun oo doolarka maraykanka inay qaadatay in annaga nala yiri kun iyo shan boqol baa leedihiin siga hayeen waaya kolley macluumaadkaas aad hadda bixinayso ee ku saabsan saddex iyo tobanka kun iyo kun iyo shanta boqol xog ku saabsan inagu weli ma hayno laakiin marka laga soo tago wax gargaara oo ilaa iyo hadda soo gaaray dhinacuu doonaha ka yimaadee tuulooyinkaas iyo deegaanadaas ay dhibaatadu ka jirto ma jiraan wax gargaara oo soo gaaray wax aan badnay way jiraan hay-adda i r c biyo dhaamin bay ay ka wadaa hadda way hakadeen sitmaankii lasoo dhaafay sidoo kale hay-ad lera adeesa iyaduna waxbay biyo dhaamis bay ayaan dhawood gashay marka jaaliyadda dibaddu dee mahada ka gaadhee way la daala dhacayaan iyaguna wixii karaankooda ah waxaan rabaa inaan baaq u diro dowladda federaalka soomaaliya uu madaxweynaha ka yahay maxamed cabdullaahi farmaajo ra-iisul wasaaraha cusub in ay mataqaanaa ka hadlaan oo ay ka jawaabaan waxyaabaha nagu dhacay haddii aan nahay bulshada reer bacadweyne ku dhacday in naloo ugu dambayntii marka maxaad filanaysaan haddii xaalku uu sidan kusii socdo oo wax isbeddela uu iman waayo waxaan rajaynaynaa ilaahay subxaana wa tacaala roob baan ka rajaynaynaa ilaahay baan iska barinaa ilaahay baan markasta iska barinaa waxaan kaloo aan u sheegahayaa oo rabaa inaan baaq u jeesa dowladda federaalka soomaaliya iyo hay-adaha ka howlgala gobolka mudugda in ay mataqaanaa u istaagaan arrinkan dhibaato baana haysata biyo la-aanta u daran baad hadda dee meel laga keena maba la yaqaanba ilaahay subxaana wa tacaala markuu ummadiisa quudinaya dhulka ayuu u gooyaa de dhulkuna waaba qallalan yahay kaasina waxa uu ahaa axmed ciise maxamuud oo u warramayay wariyahayaga jacfar kukaay isaga oo ku sugan koonfurta mudug
haatanna dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijkii amuuraha islaamka oo maalin kasta oo jimco ah hadda oo kale aad nooga barateen waxaa toddobaadkan inoo soo diyaariyo inala socotiinaya jaamac buulla jaamac
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka amuuraha islaamka qormada toddobaadkanna waxa ay ku saabsan tahay maalgashiga islaamka iyo sida hantida bangiyada islaamiga ay u shaqeeyaan tan iyo bilowgii sanadkii labadii kun waxaa aad dunida ugu kordhayey hantida lagu maamulo habka dhaqaale ee islaamka ama maaliyadda shareecada islaamka ku salaysan kadib markii dalka maleeshiya uu ku helay abaalmarin isticmaalka dhaqaalaha ku tiirsan shareecada islaamka waxaa sidoo kale ku dayday oo kor u qaaday hantida ku shaqaysa nidaamka islaamka waddamo badan oo awalba lahaa nidaam noocaas oo kale ah balse hantida ay geliyaan ay yarayd waddamadan oo turkiga iiraan sacuudi carabiya iyo qaar kale ayaa horumariyey nidaamkooda dhaqaalaha ee shareecada islaamka ku shaqayso sida ay qabaan dhaqaalayahano badan oo reer galbeed ahna burburkii dhaqaalaha dunida ka dhacay labada kun iyo sideedii ma uusan imaan lahayn haddii ay bangiyada caalamku ay ku shaqayn lahaayeen maaliyadda islaamka ku salaysan haddaba waa maxay maaliyadda islaamka ku salaysan ama bangiyada adduunka sida ay u shaqeeyaan maxay kaga duwan yihiinse nidaamka caalamiga ah arrintaas waxa aan weydiiyey sayid cali maxamed axmed oo ah dhaqaalayahan ku takhasusay labada noocba islamarkaana u shaqeeya wasaaradda caafimaadka ee gobolka albeerta aniho su-aashaas waa su-aal muhiim ah oo dad fara badan oo soomaali ah ay isweydiiyaan horta haddii aan ku bilaabo bangiyada oo ku shaqeeya shuruucda islaamka waxaa aasaasi u ah inay shareeca compliance financing inay u hoggaansamaan shareecada islaamka oo macnaheeda ee tahay inay iibiyaan ama ay gataan ama ka beemushtar ay ka dhigtaan oo keliya wixii ku beys garaysan xalaal ama producti aan xalaal ahayn marka ma u dhawaa karaan macnaheeda taas waxawaaye interest wixii ribe ku saabsan oo dhan way ka fogaadaan marka marka waxay waxay ku shaqeeyaan marka base principles oo ku saabsan in aadan adiga dantaada keliya bankiga markaa tahay aadan fiirsanin profit and loss sharing aa la geshid qofkii businesska kula gelayo marka kasoo qaad qof baa raba inuu maxaa lahaa oo banki account ka furto qofkaas lacagta bankiga markuu dhigto tii islaamiga markaan ka hadlayno qofkaas bankigiisi waxay ku shaqaynaysaa lacagtiisii waa la invest garaynayaa bankiga wuxuu ku invest garaynayaa meel xalaal ah meeshaas marka wuxuu kasoo baxo lacagtii faa'iidadii waa la waa la qaybsanayaa khasaarihiina waa la qaybsanaya bal qofki intuu lacagtii haduu investmentigii lacagtii intoosa gashanin waa loo cadeynayaa wixii riskigiisa because islaamku wuxuu ogol yahay inaa qofkii boqolkiiba boqol loo sheego because qofka waa equal partner weer main stream meesha halka kaleeta oo dhaqaalaha caadigana aad tahay adiga qofkii client yaa tahay bankigii wuxuu haystaa more information wuxuu u maleeyo oo invest gareynayaa interest uu ku saaraya return rate of return waxa la dhaho waxbaa kuu soo noqonayo but faa'iidadii bankigaa helaya adiga faa'iidadii lama qaybsanaysid marka taas qaybaha ay ku kala duwan yihiin ugu waaweynaa ka mid ah laga soo bilaabo sanadkii labada kun iyo lixdii hantida ku shaqaysa nidaamkan shareecada dunida aad ayay u kordhaysay si xowli ah oo aad uga sarraysa tan kale ee maanta dunida inteeda badan lagaga dhaqmo tusaale ahaan sanadkii labada kun iyo lixdii hantidan waxa ay la ekayd shan boqol iyo sagaal bilyan oo dollarka maraykanka ah halka ay labada kun iyo toddobadii ay gaartay lix boqol toddobaatan iyo toddoba bilyan oo dollarka maraykanka ah taas oo noqonaysa korar dhan boqol lixdan iyo siddeed bilyan muddo sannad ah korarka guud ee hantida shareecada ku salaysan ayaa laba jibaar kor u dhaaftay kaas oo aad uga sarreeya korarka guud ee hantida bangiyada nidaamka kale ku shaqeeya waana sababtaas wixii keenay in ra-iisul wasaarihii hore ee britain david cameron uu shir loogaga dhawaaqayo maalgashi ku shaqeeya shareecada islaamka uu markii ugu horreysay sannadkii laba kun iyo lix iyo tobankii kaga dhawaaqay waddamada reer galbeedka ah ama magaalo weyn oo ka baxsan kuwa dalalka islaamka waa magaalada londone britain ayaa ku maalgashatay nidaamkan shareecada islaamka ku salaysan hanti gaaraysa laba boqol oo bilyan isla sannadkaasi haddii marka aan dhinaca kala egna su-aasha ay cid kasta oo aan aqoon u lahayn maaliyadda islaamka isweydiin karta ayaa ah sidee ayay ku shaqayn karaan bangiyo aan dulsaar qaadanaynin maxayse ka faa'iidayaan marka ay maalgelin tan oo kale ah ay samaynayaan oo aysan dulsaar ku lahayn waa niho wallahi su-aashaas waa su-aal aada usoo nonoqoto in badan marka habkee islaamka wax banuugta islaamka wax ku helaan waxaa kamid ah waxay iska ilaaliyaan waxyaabaha artificial oo la dhaho artificial acid pricing inaa maxala wixii hadda maraykanka ka dhacay two thousand eightkii dhaqaalihii burburiyey rag baa waxay sameeyeen derivatives wax la dhaho oo aan macno ku same ku fadiideen oo aan meel ay ku beesgaraysan tahay ee lahayn ayay ay iibiyeen way iibiyeen way iibiyeen buuro aan jirinay dhiseen waana alaab aana meel ku beesgaraysanen bad islaamka laba gooro kooda hore makaa ogolaanayo wax aan real investment ahayn oo real economy ahayn inaadan hantidaada gelinin qofkiina u cadaysid riskiga hundred percent ethically marka taasay ku kala duwan yihiin waa tahay sayid cali waxaa la isweydiin karaa wadamada tabarta yar ee aan dhaqaalo ku filan lahayn islamarkaana hay-ado caalami ah sida world bank ama i m f iyo dowlado ku dhaqmo nidaamkan ka duwankan islaamka ma qaadan karaan maarayn noocaan ah iyagoo deymo halkaa iyo taageero ka helayo dadkooduna ay aada u danaynayaan kan islaamka balse hay-adaha ay la dhaqmayaan ay kuwo kale ku shaqeeyaan yahow waa very very important and complicated question oo su-aal aada u adag waayo su-aashaas sababtoo ah adduunkan hadda aan ku nool nahay bangiga dhexe oo bangiga caalamiga iyo i m f ta hay-adda lacagta adduunka wax waaye wadan walbo ama islaam ahaw ama gaal ahaw waa way la xiriiraan marka waxa waaye wadankii haddii oo joyce haysanin oo maanta baahan tahay lacag la-aan zaa-idana ay ku hayso marka waxaa ku qasban tahay inaad deen aa qaadatid deyntaas marka waxaa waxaa fiican haddii aad ka heli kartid bangigi bangiga islaamka sacuudiga ku yaala oo kaleeto haddii aad ka heli karto haddii aadan ka heli karin waxay sameeyaan hadda wadamo badan oo muslimiina i m f lacaga ka qaataan negotiation fiican ay la galaan negotiationka markay la galaan waxay geliyaan marka lacagta oo habab oo islaamka ogolaanaya jiro oo investment wadooyin noo dhis wadooyinka markaa noo dhistid faa'iidaha kasoo baxayso faa'iidadan saanisaana kula qabsanina korarka hantida ku salaysan nidaamka islaamka ayaa aada loo xiiseynaya caalamka oo dhan waxaana soo badanaya dadka baranaya nidaamkan shareecada islaamka ku salaysan sida uu u shaqeeyo dhegaystayaal barnaamijkeenii amuuraha islaamka ee toddobaadkaana waa naga intaa
aad baad umahadsan tahay jaamac buulle jaamac oo warbixintaasi amaba aan dhaaday barnaamijkaasi amuuraha islaamka inoo soo diyaariyo halkan aynagala socotiinay halkaad ka dhegaysanaysaana waa v o a washington jimco wanaagsan baanu dhegaystayaal idin leenahay
haatana dhegaystayaal dadka qaba xanuunka ku dhaca maqaarka ayaa haatan u dhow in loo helo boomaato ama kriim ka samaysan daawooyin aada u muhiima oo maqaarka aadamaha oo haatan lagu ogaaday daraasaad dhowaan soo baxay saare ciidla nuur ayaa inoo haysa warbixin arrimahaasi ku salaysan mahadsanid jaamac maqaarka bini'aadamka waxaa ku dahaaran bakteriya lagu arki karo oo qura ah marka lagu eego weynayso taasi oo faa'iido ula jidhka bini'aadanka gaar ahaana ilaalisa unugyada maqaarku ka samaysan yahay waxaa kaloo jirta bakteriyada qaar keenta xanuunada maqaarka ku dhaca oo uu ka mid yahay xanuunka loo yaqaano exima iyo sidoo kale cuncunka amaba finanka ka soo baxa maqaarka xanuunada qaarkood ayaan daawo loo helin oo maqaarka googooya kuwo kalena waxaa daawadooda la qaataa nolosha qofka oo dhan dhakhaatiirta caafimaadka maqaarka qaabilsan ayaa sheegay in marka ah ay isku dheeli tirmi waayaan bakteriyada ah halista ku ah jidhka qofka iyo ta ilaalisa unugyada maqaarku ay dhalato sabab la xidhiidha caabuqa xanuunka keena sida haddaba lagu ogaaday daraasaday dhowaanta samaysay jaamacad ku taalla magaalada san diego ee gobolka california ayaa samaysay kriim ay ku tijaabisay toban kun oo qof oo qaba xanuuno kala duwan oo maqaarka ku dhaca waxaana khubradii daraasadaasi samaysay ay ogaadeen in kriimkaasi oo ka samaysan daawooyin xanuun baabi'iyayaala amaba afka qalaad lagu yaqaano antibiotics loo adeegsan doono shan qaybood oo u kala baxo xanuunka maqaarka ku dhaca tobankaasi qof ee tijaabadaasi lagu sameeyey oo nooca xanuunkooda uu kala gedisnaa ayaa mid kastaba mar jidhkiisa la mariyey kriimka waxaana si lama filaana loo ogaado in muddadii ay kariimkaasi antibiotiga ay isticmaalayeen inay xawli u kortay bakteriyadii nooca aan dhibka keenin ee ilaalisa maqaarka qofka waxaanay khubaradii daawadaasi soo saartay hoosta ka xariiqeen in bakteriyadii xanuunka dhalinaysay marka daawadaasi la mariyo kadib aanay awood u yeelan doonin inay sii noolaato amaba ay dhibaato gaadhsiiso maqaarka qofka waxaana taasi u sababa ayay sheegeen kariimkan oo ka kooban daawooyin la ysku dardaray oo xanuunka suulinaya gabagabadiina waxay khubrada kariimkan soo saartay sheegeen in sidoo kale loo adeegsan karo daaweynta finanka ka soo baxa wejiga balse weli kumay dhawaaqin xilliga si rasmiya daawadan looga heli karo suuqyada caalamka amaba cusbitaalada maqaarka
aad iyo aad ayay u mahadsan tahay saharo ciidla nuur oo inoo diyaarisay warbixintan ka sheekeynaysa daawada cusub oo loo helay cudurrada maqaarka aroor wanaagsan dhegeystayaal mar kale haatanna kusoo dhowaada xubintii ciyaaraha waxaa inoo soo diyaariyay inaan la socodsiinaya axmed sheekh cali
kulan wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada xubinta cayaaraha mustaqbalka ciyaaryahan weyn rune ee kooxda manchester united ayaa mugdi sii gelaya waxaana hadday u muuqataa in ciyaaryahankaasi uu kooxda ka tegi doono wakiilka ciyaaryahankan oo lagu magacaabo bawl stretford ayaa iminka waxa uu ku sugan yahay dalka shiinaha ayada oo la filayo inuu halkaas ku gaaro heshiis ciyaaryahankani uu kaga tegayo kooxda manchester united waxaa la filayaa inuu heshiis la galo mid ka mid ah kooxaha heerka koowaad ee dalka shiinaha ilaa iyo hadda ma jiraan wax caddeemo ah oo muujinaya in heshiiskan uu dhici karo ka hor ka bishan februaayo markaasi oo suuqa kala iibsiga ciyaartooyda ee dalka shiinaha uu xirmi doono si kastaba xaqiiqda ah in wakiilka ciyaaryahankan uu ku sugan yahay dalka shiinaha ayaa waxa ay astaan cad u tahay in tababaraha kooxda manchester united jose morino uu ciyaaryahan weyn ruuni oo koosodon jir ah u oggolaan doono in kooxda uu ka tago ciyaaryahankan ayaa dhowaanahanba waxa uu ka mid ahaa ciyaartooyda kursiga keedka uu geliyey macalin jose morinho dhinaca kale ciyaaryahanka qadka dhexe ka ciyaara ee kooxda arsenaal santi kazorla ayaa seegi doona inta ka harsan xilli ciyaareedkan sababo la xidhiidha dhaawac dhinaca anqowga ah ciyaaryahankan ayaa waxa uu ku dhaawacmay ciyaartii kooxdiisa ay la yeelatay kooxda ludegrats oo ka tirsan koobka horyaalada qaaradda yurub bishii oktoobar ee sanadkii tegey ciyaaryahan kazorla ayaa waxaa qaliin lagu sameeyey bishii disembar waxaana macalinka arsenal arsen vinger uu rajo ka qabay in ciyaaryahankan soddonlaba jirka ah ee u dhashay dalka sbain uu soo laaban doono ka hor inta aanu dhammaan xilli ciyaareedkan si kastaba ciyaaryahanka zorla ayaa la sheegay in hadda diiradda uu saarayo sidii uu ugu diyaargaroobi lahaa xilli ciyaareedka dambe ugu dambayntiina frank debour oo u dhashay dalka holland ayaa waxa uu wargeyska daily mail ee dalka england ka soo baxa u sheegay inuu iska diiday fursad uu ku noqon karay macalinka kooxda liverpool ciyaaryahankii hore ee kooxaha ax barcelona ayaa tababarnimada ciyaartooyda ku soo biiray markii ciyaaraha uu ka fadhiistay sanadkii waxaana dhowaan laga casilay kooxda inter milan kadib keliya maalmood oo uu macalin u ahaa kooxdaasi debour ayaa waxa uu sheegay in kooxda liverpool ay la soo xidhiirtay sannaddii markaasi oo uu macalin u ahaa kooxda ax hase yeeshee uu iska diiday isagoo sababtana ku sheegay in ay ahayd mid aad dhaqsi u ah in uu dalka england usoo dhaqaaqo kooxda liverpool ayaa markaasi waxa ay raadinaysay nin bedela macalin kenny dalglish waxaana kadib ay u wareegtay brendan rogers oo macalinka liverpool noqday iyada oo kala soo wareegtay kooxda swensi city inkastoo isagana markii dambe la casilay oo lagu bedelay yorgen clob xubintii cayaarahana waana geentas
aad buu mahadsan yahay axmed cali sheekh oo inala socotiinayey xubintaasi ciyaaraha halkaad naga dhegaysanaysaan waa v o a washington waana subaxnimo jimco ah oo bishu ay tahay afar iyo labaatanka bisha februari labada kun iyo toddobiiyo tobanka idaacadda subaxnimo waxaa idiin daadihinaya jaamac bullo jaamaciyo anigoo ah sahra ciidla nuur haatan dhinacii heesaha ayaynu jaleecaynaa heestan doof waxaa noogu luuqeynaya allaha u naxariista labadoodaba ee xaliimo khaliif cumar magool iyo maxamed axmed kuluc
jacayl kani dhaawacay jacaylkaani dhaalasmogay jacaylkaani dhaansaday jacaylkani dhaawacay jacaylkaani dhaalasmogay jacaylkaani dhaansaday jacaylkii dhabta soo dhowaatay halistii haddaad iga dhaqaaqde jacaylkii dhabta soo dhowaatay halistii haddaad iga dhaqaaqde bal inaan ku dhirado bal inaan ku dhirado dhexdaan xidhanaya malmal baan dhitaysane dhexdaan xidhanaya malmal baan dhitaysane dhoof dhoof dhoof dhoof dhoof dhoof dhoof nooli kulante hadhantaalin caashaqa soo iigu soo noqo soo noqo dhoof dhoof dhoof dhoof dhoof nooli kulante hadhantaalin caashaqa dhaqsoo iigu soo noqo soo noqo
igu kama funo dambal wada habeerka oo sidan dhaxal u yeesho amba dhigu kama fulo dambal wada habeerka oo sidan dhaxal u yeesho ay dexdaday ma guure waxaan dooni ka cunaa dandaa nansi keliye ay dhexdhegay ma guure waxaan dooni ka cunaa dandaa nansi keliye way dhahaa misa wel way dhahaa misa wel ilmaa dayga dhacaysa dhaabankayga qoyse dayga dhacaysa dhaabankayga qoyse dhawr dhawr
dhowr dhowr dhowr nabad ku sii joog codadka dahabiga ah ee maxamed axmed kolic iyo xaliimaan khaliif magool ilaahay naxariista jannaha ka waraabiye labadoodaba ayaanu idinku dhaafaynaa intaynu mar kale kulmayno waa jaamac buulle iyo sahre ciidle oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo jimco wanaagsan
dhawr nabaad ku siijo hadhantaaliin cashaqa dhaqsa waa aanu soo noqon soo noqon
This program has come to you from the Voice of America, Washington.